habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha noofembar ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa lix iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka iyo guddiga musuq maasuqa waxa ay u dhibtinayso dowladnimadeena waa cadaalad darrada ka jirta dalka guud ahaantiisa haddii marka cadaaladda la adkeeyo waxaa la heli doonaa in dowladnimadeena ay istaagto cagaheeda ku istaagto shacabka soomaaliyeedna adeega dowladnimada inay ay ka faa'iidaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii elayska v o a oo ku saabsan dhibaatada jiitamaysa ee ayuxu ku hayo deegaanada soomaalida hadda oo xilliga aan kula hadlayo waxay shaqadu ka socotaa intan gobolka mudug iyo nugaal oo uu hadda dilaacay koronkoradii iyo kii weynay kii kale oo qangaarkaa hore u joogay ayuxuna wuxuu aada iyo aada ay puntland ula dagaalamaysay ilaa iyo wakhtigaan soo sheegay qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed
hay-adda dembi baarista ee dalka maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in naceybka dalkan ka jira gudaha bulshada dhexdeeda uu siyaaday laba dhibic toddoba boqolkiiba taasi oo ka dhigan tiradii ugu badneyd muddo toban sano ah sida lagu sheegay warbixin ay daabacday hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i-da loo yaqaano waxaa la sheegay in falalka la xiriira naceebka ee dhacay sanadkii hore ay tahay toddoba kun saddex boqol toban iyo afar fal dembiyeed halka sanadkii kasii horeeyey ee labadii kun iyo sideed iyo tobankiina la wariyey toddoba kun iyo boqol iyo labaatan fal dembiyeed in ay dhaceen waxaa la sheegay in tirada sanadkii ugu dambeeyey labada kun iyo sagaal iyo tobanka uu yahay kii ugu darnaa muddo saddexdii sano ee lasoo dhaafay isniinta maanta sida hay-adda ay warisay ka sokow in la dareemay hoosu dhac sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii faldembiyeedyada iyo naceebka marka la eego oo ay noqotay koob iyo labaatan boqolkiiba haddana waxaa la sheegay inay korortay saddexdii sane ugu dambeysay ee maamulka madaxweyne trump islamarkaasina ay dhacayeen rabshado qaarkood dad aada u fikir adag naceebna uu ku jiro ay geysanayeen nin la tuhunsan yahay inuu xiriir la leeyahay kooxda islaamiyiinta ah ee islamic state oo rasaas ku furay tareen xawaare sare ku socday magaalada baariis meel u dhow sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa maanta oo isniina lagu maxkamadeynayaa magaaladaasi baariis ayuub al khazani oo isagu asal ahaan kasoo jeeda dalka morocco ayaa si weyn u hubaysnaa markii uu rasaasta ku furay oo uu dilay sida la sheegay mid ka mida dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa tareenkaasi oo ku safreeyay inta u dhexeysa amsterdam oo ah holland iyo sidoo kaleeto baris bishii agost koob iyo labaatankeedii sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii nin u dhashay dalka faransiiska iyo saddex nin oo maraykan ah oo laba ka mida ay yihiin milatariga maraykanka ayaa hubka dhigis ku sameeyey khazani markaasi khazani waa koob iyo soddon sano jir waxa uuna isku dayay dil argagixiso inuu geysto waxaana la sheegay inuu ku biray kooxda isis ee ka dagaalanta wadanka suuriya bishii may sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii haddii la xukumo waxaa dhici karta in uu xabsi daa-in uu ninkaasi noqdo inta noloshiisa ka dhiman dalalka afghanistan iyo indiya ayaa iska diida eedeymo uga yimid dhinaca wadanka bakistan kuwaasi oo la xiriira inay falal argagixiso ay ku lug leeyihiin oo wadankaasi ay ku wiiqayaan amnigiisa iyo dhaqaalihiisa waxaa labadan dal ay taasi beddelkeeda weydiiyeen wadanka ay dariska yihiin ee koonfurta asia inuu caddeen u yeelo eedeymahaasi eedeymahaasi ayaa imaanaya maalin uun kadib markii islaamabad ay ku eedeysay new delhi inay ku leedahay lixdan iyo lix xero tababar argagixiso oo ku yaala dalka afghanistan kuwaasi oo soo qaado weeraro joogto ah oo laga geysto gudaha dalka bakistan laguna wiiqaya ayaa layidhi kobca dhaqaalaha ee u dhexeeya dalalka shiinaha iyo bakistan waxaa socda dadaallo caalami ah oo guud oo la rabo in lagu soo saaro tallaal looga hortago xanuunka covid nteenka ee sida weyn dunida u saameeyey sanadkan hay-adda moderna ah ee fadhigeeda uu yahay gudaha dalkan maraykanka ayaa isniinta maanta ah waxa ay ku dhawaaqday inay tijaabisay tallaal sagaashan iyo afar dhibic shan boqolkiiba wax ku ool ah oo ka dhana viruskan waxaana hay-addu ay sheegtay in ay marayso heerkii saddexaad ee soo saarista tallaalkan ay ugu jirto islamarkaasina ay wadaan hay-addan farmashiisaha ah ee fadhigeedu uu yahay gobolka massachusetts ayaa dadaalka ay ugu jirto inay soo saarto tallaalkani waxa ay dhinaca kaleeto la leedahay macadka guud ee dalkan maraykanka u qaabilsan xanuunada ku dhaca saabmareynka gaar ahaana kuwa iyagu keena elerjiga ee dalkan maraykanka dad badan lagu arko hay-adda modernity ayaa waxa ay noqonaysaa tii labaade ugu weyn ee wakhtigan isku dayeysa inay soo saarto tallaal wax ku ool ah boqolkiiba sagaashan waxayna imaanaysaa arrintan kadib markii asbuuc hay-adda biviser iyo sidoo kaleeto hay-adda germany fadhigeeda uu yahay ee biotech ay noqdeen laba hay-adood oo iyagu ka wada shaqaynaya sidii loo soo saari lahaa xanuunka covid nnteenka viruskiisa tallaal lagula dagaalamo
mahadsaned saxre cabdi axmed oo inoo akhrisay warkii dunida halkaaad nagala socotaanna waa v o a aan ku bilownay kulan u yeeshay aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyey guddiga la dagaalanka musuq maasuqa iyo kan golaha adeega garsoorka faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste baarlamanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey laba guddi oo kale ah guddiga adeega garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey horyaalay golaha baarlamaanka kadib markii uu ka soo gudbay golaha xukuumadda wasiirka cadaaladda cabdulqaadir maxamed nuur oo weheliyey labada guddi ee maanta la ansixiyey ayaa fadhiga golaha baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan gudiyadan si ay u qabsadaan howlaha muhiimka ee horyaalla xubnaha guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa oo ka mid ah hay-adaha muhiimka ah ee in badan la sugaayay dhismahooda haddaba iyadoo la tixraacayo sida ku cad qodobka boqoltobaniyo koowaad c ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kaasoo tilmaamaya dhismaha sagaalka xubnood ee guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa oo lafdhabar u ah howlaha baarista eedaha ku saabsan musuq maasuqa lagu soo oogo qaybaha dowladda guddigaas oo sidoo kale samayn kara baaris madax bannaan marka ay rabaan oo aysan awooddoodu keliya ku ekayn marka cabasho loo soo gudbiyo intaas kadib xildhibaanada baarlamanka ayaa dood kulul ka yeeshay howlaha culus ee labada guddi horyaalla xildhibaan cabdinaasir saciid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa sheegay in labadan guddi ay lafdhabar u yihiin dowladnimada soomaaliya waxa ay u dhibtinayso dowladnimadeena waa cadaalad darrada ka jirta dalka guud ahaantiisa haddii marka cadaaladda la adkeeyo waxaa la heli doonaa in dowladnimadeena ay istaagto cageeda ku istaagto shacabka soomaaliyeedna adeega dowladnimada inay ay ka faa'iidaan marka waxaan rabaa inaan faro inay guddigan adeeg garsoorka ee ilaahay ka baqaan maanta sidaa u ansixinnay ee dalka ugu shaqeeyaan baarlamaankana waxaan rabaa inaan faro in wax la ansixiyo un inaan wax loo ansixinay la xisaabtankana hadhow lagu daro hadday shaqadooda qabsan waayaan isla golaha in xilka looga qaado oo lagu soo celiyo tan kale mudana guddoomiye waxyaabaha kaleo aafeeyey dowladnimadeeda waa musuq maasuqa dowladnimo iyo musuq maasuq laba meel islama galaan waxaan aaminsanahay guddigan musuq maasuq inay wax badan ka tari doonaan dowladnimada iyo dhisideedaba sidoo kale xildhibaan daahir amiin jeesow oo baarlamanka ka hor hadlay ayaa guddiyada maanta la ansixiyey ku booriyey inay wax ka qabtaan arrimaha garsoorka iyo musuq maasuqa sidoo kalena ay maxkamado cusub ka unkaan gobolada dalka ogaada magaalada muqdisho keliya uma ihidiina garsoor gobolada dalkana waxaad tihiin garsoorkoodii aad tihiin iyo adeegoodii garsoorka gobolada dalkana waxaa waaye hadda gobolka banaadir aa laga qaylinaya iyo maxkamadihii ogaada gobolka gobolada kale ma jiraan haba yaraatee maxkamada ma jiraan meelaha qaar haba yaraatee wax maxkamada oo ka jira hadda masalan gobolka hiiraan oo aan ka soo jeedo wax maxkamada ma laha marka inaad aad samaysiin muxuu ahay servey aad samaysiin oo aad muxuu ahay arrintaas aad baartiin isku daya insha allah oo dadka soomaaliyeed garsoorka uu wada gaaro guddiga kale muxuu ahay musuq maasuqa hadda dalkeenna waa cabashada musuq maasuqu ma yaro doorasho anagu soo fool leh inaad ogaatiin oo aad fiirisiin oo aad hoos u dhugutaan muxuu ahay xildhibaanada sharafta leh maanta oo kale guddiyada nala hor keenay sharciyaddooda horeyaan u ansixin keliya waxay ahayd dood ma aheene waxay ahayd inaan guddiyada laftoodii nala hor keenay inaan ansixinno oo aanan ku fogaan doodda intaan leeg doodda kadib ayaa cod gacantaaga ugu horrayn loo qaaday guddiga adeega garsoorka waxaana cod aqlabiyadle ku ansixiyey dhammaan mudanayaasha golaha fadhiyey oo ay tiradoodu gaaraysay xubnood sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha baarlamanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan xubnaha golaha adeega garsoorka ee wasaaradda ay soo jeedisay wax ka aamusay malah wax diiday ma laha waxaa ogol u codeeyey xildhibaan sidaas ayuu ansax ku yahay markii ay codayntaasi soo gebagabowday ayaa dood kale oo culus laga yeeshay arrimaha la xiriira guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa waxaana ugu dambayn markii cod loo qaaday guddigan wada ansixiyey dhammaan xubnihii golaha shacabka goobjoogga ka ahaa iyadoo ansixintaasna uu ka mahad celiyey wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur guddiga adeega garsoorka ee maanta la ansixiyey ayaa ka kooban toddoba xubnood halka guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa ay tiradiisu gaarayso sagaal xubnood waxaana guddiyadan ansixintooda ay ku soo aadayaan xilli aad u adag oo uu dalka geli doono doorasho dadban xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
hoosudhac weyn ayaa ku yimid wax soo saarkii gobolka shabeellada dhexe kadib muddo sanad iyo bar ah oo wax soo saarka beeralaydu uu xumaaday sida ay sheegeen beeralayda gobolku waxa soo saarka hoos u dhacay ayaa waxaa loo aanaynayaa fatahaado keenay in ay biyo badan galaan dhulbeereedkii shiine xaashi dalabey waxa uu ka mid yahay beeralayda gobolka shabeellada dhexe wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayuu uga waramay baaxadda khasaaraha soo gaaray beeraha gobolka saddex fasal oo isku xigto oo sanad iyo bar ah biyaha dhulka ku jiro hadda waxaa laga dhulkii dhamaa waa laga niyad jabay waxaa hadda laga shakisan yahay biyahan hadda socdo hadday baxaan xitaa in la tabco iyo inaan la tabcinba dhulkii dhammaay shoogaa laga qaado degmooyinka uu ka kooban yahay iyo tuulooyinka uu ka kooban yahay meelaha baadiyaha oo korkore meelo yaryaro ayna gaarin waa jiraan laakiin inta dhulbeereedkahay oo xooluha iyo dadka ay ku ladnaayeen ay ku dhaqnaayeen laba sano oo wax yar dhiman biyaajiifo
marka waxyaabaha gobolka lagu beeri jiray ama wax soo saarka noocyada kala duwan khasaaraha uu ku dhacay maxaa nooga sheegi kartaa
khasaarahaas horta wax kasta oo dalag ah ooba soomaaliya laga beero wax kastoo dalagahooba abuurkooda soomaaliya alla meesha ay ka soo baxaan ahayd galeyda digirta sisinta masagada looska waxa ayuu nuuc qudaarta ah bocorka kala nuucnuuc ah yaanyada ama tamaandhada war wax kasta oo la isticmaalo waxaan aan hilibkaba ka ahayn xoolaha ooba dhul ka soo baxo abuurka soomaaliya yaallo waa ka wada baxayeen giddigoodna khasaaraha waa isaga mid geedihii cambahahay oo webiga dhinacyadiisa ku yiro doolooyinka dhulka doolada loo yaqaano ku yiilay markay biyihii hal sano iyo bar geedaha salkooda ku gaareen salkiyay ka qurmeen ayagii dhameeba waa qalaleen eberwa boqolkiiba waxa ka nool afartan ama soddon
marka dadkii beeraha ku tiirsanaa kuwa dhaqaalaha haysta loo shaqeeyo iyo kuwii shaqaalaha ahaa ee beeraha ka shaqaysanaya ayada bal noloshooda ka war sidee noqotay
hal meela la isugu tegay bu ninkii hantiilahay oo beer lahay oo isaga loo shaqaynayay saddex fasal markuu dhulka ku darmay oo hantidiisii baaba'day kii ka xoogsanayay oo ninkaas beertale ka xoogsanayay iyo kii beerta iska lahayba waa isku hal hababa isma dhaamaanba waa iska soo horjeedaan macluul aan caadi ahayna ka jirto ninkii xoogsadana meel ku xoogsada ma haayo kii beerta iska lahaayo hantiilahayo loo shaqay jiray hantidiisii damay noqotay beerihii biyaa iska fadhiyo isaga jiro waa adiga boqolkiiba sagaashan boqolkiiba sagaashana seera ah oo wax noola maalmeeda aan heli karin boqolkiiba tobanaa weli dhaqdhaqaaq kusii dambeeya dadkii ganacsatada ahaayo xoogaay jeebkooda buurnay dadkaasay xoogaa nafta kusii dambaysaa inta kale wax ka warhaayana male cid ay wax dhibaatadooda looay u sheegtaanna male ayagiina waa kuwan waaba iska horyimaadeen qof qof dadku haddii masiibadu ay timaado inuu wax kala reebto wax kala hare ma jiraan qofkii wax haystaa loo faka jiray markay xaaladda xumaato qofkii wax haystaa loo dadkii haddii isku wada hol noqdeen marka oo kii loo shaqaynayey iyo kii wax u shaqaynayey ay hal mel yaa loo sheegaa marka qiimihii raashinka iyo waxyaabihii aad soo saari jirteen haddii aad tihiin beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe maxaa qiimahooda isbedeloo ku yimid
horta wax la waayaa jira sidoodaba oo sida biyuusay u go-een la waayayba oo haddii lacag kasta aad ku raadid horta aadan arkaynba waxaa u badan qudaarta ayadoo wax kastaba waa u nugushahay kaydna ma gasho taas horta waa u dhammaatay waxaa soo helay marka wixii daruuriga ahaayo ama galeydii sisintii masagadii digirtii waxyaabaha noocaasa xilligii markuu caadi ahay oo biyuu intu yimaadaan ay baxaan la beera jiray oo ilaa ay ka soo go-aan biyaha laga badbaadi jiray galeydoo kale markaan ka soo qaado kiishka kontonka kiilaaho saddex boqoloo kunoo shilin soomaaliya oo ahaa hadda waa hal milyan oo shilin soomaaliya ama waa afartan doolar meeshuu labaiyo toban doolar ka ahay markii xaaladdu caadiga ahayd hadda waa afartan doolar galeyda dalagii ka bixi jiray gobolka shabeellaha dhexe oo goboladaas aadi jiray shabeellaha dhexdeeda hadda digirtu waa todobaad lixdan ilaa toddobaatan doolar galeydina waa afartan doolar koombada toban kun saddex kun lagu gadi jiray shilin soomaaliya marka la yihahdo hadda waa toban kun tobanka kun waxay u dhigantaa marka loorkii milyan lacaga milyankiina waa afartan doolar
marka hadda waxyaabaha aad beertaan oo aad leedahay ilaa iyo xilligan dadaalaan sameynay oo weli waa wadnaa maxaa nooga sheegi kartaa qiimahana maxaa nooga tilmaami kartaa
niyo waxaa jira horta dad aada u dadaalo oo tiro yar ah oo dadka boqolkiiba hal ama laba ah oo lacag intay isku dardarsadaan baldoosare iyo baalayaal qalabkan culculus intay isticmaalo boqol hegtaroo kalea laysku goynaa konton hegtara laysku goynaa laba boqoloo hegtara laysku goynaa biyaha laga xadidaa si adiga mitidnimaah oo aad u dhib badana looga shaqaynaa dalaga meeshaas ka soo go-o haddayba biyaha ka badbaadaan ama masiibooyinka kale sida ayaxoo kale iyo waxa lamida ay ka badbaadaan waa qaali xabadda qaraaheed oo shan kun lagu cuni jiray waa shan doolar shan doolar waxay ku tegaysaa suuqyada suuqa loo iibgeyna beerta haddaa ugu tegtidna laba doolar ama saddex doolar laga siinaya meeshii haddii dadkii masiiba hoos uga habsato korna cid ka warqabto xitaa caalamka ugu celo dhaaminaysa aysan jirin dadku masaajidaday ka qanuudaan waa ilaahay la tuuqaa wax kaloo gurmada iyo wax la qiyaasa iyo ilaahay xaggiisa waxaa laga sugayaa naxariis shiine xaashi dalabiy oo ka mid a beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe oo u waramayey xuseen xasan dhaqane haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da bartamihii sanadkii hore ee ayaa ayax waxaa laga soo sheegay meelo ka mid ah geeska afrika markii dambena horaantii sanadkan lagu arkay gobollada waqooyi iyo kuwa dhexe ee soomaaliya bishii februari ee sanadkan sii dhammaanaya ee ayaa soomaaliya waxay ku dhawaaqday xaalad qaran oo deg deg ah taasoo ay kaga jawaabaysay ayaxaasi oo dhibaato ku hayay dadka dunyada iyo degaankaba cabdi maxamed xasan waa agaasimaha waaxda badbaadinta dhirta ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna ka mid yahay khubarada ku howlan la dagaalanka ayaxa barnaamijka ilayska v o e da ayaa weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo sida ayaxa uu soomaaliya kusoo gaaray walaal aadaa u mahadsantaha waa su-aal aada u muhiim ah ayaxa horta ugu horeyn wuxuu kasoo galay badacas bartamihii sanadkii tegay labada kun iyo sagaal iyo tobanka dhinaca yemen nooga yimid wuxuu ku tarmay dhul dhul dhul beereed iyo dhul daaqsine oo gobolada waqooyi markaan leeyahay yani puntland iyo somaliland sidoo kale octoobar labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa jiray raxan ayaxa oo ka timid ethoobiya kuwaas oo xuduuda ethoobiya oo aan la leenahay soomaali dhanka gobolada dhaxayla iyo puntland iyo somaliland kasoo gudbay kuna tarmay gobolada u dhow xuduudaha kaasoo ugu dambeynna december markay ahayd ayaxay hore noogu yimid bishii luulio iyo ayaxay octoobar noo yimid oo isbiirsaday waxay usoo gudbeen koonfurta soomaaliya december markay ahayd aakhirka december ama yani dhammaadkii december labada kun sagaal iyo tobankii kaasoo ugu dambeyn usii gudbay kenya waa gartay ilaa iyo hadda meelaha uu saameeyey iyo baaxadda dhulka uu saameeyey maxaad nooga sheegi kartaa inta lagu guda jiray sagaal iyo tobankii oo labada kun sagaal iyo tobankii ilaa iyo bilowgii labada kun labaatanka ku dhawaad yani boqol kun oo hektaar oo dhul beereed iyo dhul oo daaqa isugu jira uu saameeyey ugu yaraan yani afartan iyo afar degmo oo wadanka ka mid ah laga soo bilowbo abril ilaa iyo luulio oo sanadkan labada kun labaatanka wuxuu saameeyey guugii aad haddaan ka hadlaya kow iyo soddon degmo oo isugu jira gobolada waqooyi ilaa iyo gobolada dhexe marka waqti xaadirkaanu joogno sebtembar ilaa iyo octoobar labadan bishi labadii bilood lasoo dhaafay ilaa bishan wuxuu kusii faafay yani ugu yaraan afartan iyo saddex degmo oo wadanka oo dhan oo isugu jira gobolada waqooyi gobolada dhexe ilaa gobolada koonfureed cabdi waxaa jiray innagana aan hore idaacaddan uga sii daynay in qaramada midoobey iyo hay-ado caalami oo iskaashanaya iyo dowladda soomaaliya la dagaalanka ayaxa loo qoondeeyey howlwadeenno iyo diyaarado bal dagaalka lagula jiro ayaxa iyo hawsha aad wadaan haddaad wax yar faahfaahin naga siiso maxaa lalahay wadanka waxaa joogo shan diyaaradood oo afar helicopter ama diyaaradaha otomaatig u kaca iyo diyaarado diyaarado kuwa nooca kale iyo gawaariya jirto oo haaman oo otomatic ay saaran yihiin oo dadkii waa loo tababaray gaar ahaan saddexdan gobolada oo saddexdan maamul goboleedka somalilan iyo puntland iyo galmudug waxaas waxaa socdo saxana socdo oo intaan meel control ama xakameyn loo aadin meesha waa lasoo saxmiya ayax ma jooga ha yani marka isagoo la g p s coordinate ama yani global position systemka iyadoo la isticmaalayo marka howlo adagaa ka socota gaar ahaan marka usoo gudubna gobolada koonfureed insha allah usbuucan gudihiis waxaan rajeynayna yani ku dhawaad soddon degmo oo gobolada koonfureed oo saddexdan maamul goboleeda koonfureed oo hirshabeelle iyo iyo koonfur galbeed iyo jubbaland in agabkii iyo daawooyinka lagula dagaalaa la gaarsiin doono insha allah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jira laleeyahay oo dad badan oo maaragtay khubarada ka faalloota arrimaha suntan lagu buufiyo ayaxa iyo beeraha iyo ka hadla waxay leeyihiin waxay u baahan tahay in la hubiyo sunta ayaxa lagu buufinayo waxyeelada ay u geysan karto muddada fog degaanka iyo duurjoogta arrimahaas ma ka fikirteen aada u mahadsantae waa su-aal aada u wanaagsan horta aan aan ku xusuusiyo howlgalkan oo lagula dagaalamayo ayaxa sunta loo hadda aan isticmaalno soomali lagu isticmaalo maaha sun oo kiimika ah waa sun asalkeedu yahay noole ama loo yaqaano biobeside kaasoo oo u gaara ah ayaxa aan waxyeelan u lahayn deegaanka iyo iyo bulshada intaba marka hadda kiimika ilaa hadda kiimika lama isticmaalin wax sun kiimika soomaaliya laguma isticmaalin oo oo dowladda og tahay yani marka baqdin ma jirta aad qabtaan in dhulbeereedkii sanadkan beeraha kasoo bixi lahaayeen maadaama roob badan uu soomaaliya ka da-ay cabsi ma ka qabtaan in beeraha uu ayaxa saameeyo oo wax soo saarkii beeraha sanadkan uu dhibaato ku timaado ha dabcan dabcan dabcan absi absi xooglaa jirto hadda ayax hadda koonfurta joogo oo gobolada koonfureed joogo waa ayax qaangaare marka cabsida uga badan waxay ka imaan kartaa koronkorada ama hobriska ama jiilka cusub oo hadda dhalan doona waayo ayax hadda soomaali joogo waa ayax qaangaare helay duruuf deegaan oo waxaan ka wadaa yani dhul qoyaan oo waxyaabaha saaciday ka mid tahay ama yani oo tarankiisa kor u qaado marka dhulkii oo qoyaan ayaxio qaangaare isbiirsaday marka cabsida ugu badan waxay ka imaan doontaa koronkorada oo dhalan doonta amaba dhalataba yani hadda gobolada puntland iyo galmudug iyo somaliland koronkoraa ka jirto walow hadda koonfurta ilaa hadda aan lasoo sheegin lakiin usbuucida soo socda laftirkeeda koronkoro inay dhalan doontaan filinaya waxaan dhihi lahaa beeraleyda ama bulshada intuba yani waxaan kula talin lahaa in cududooda ay mideeyaan oan qof qof loola dagaalin ayaxa in loo diido inuu dhulka dugo si uusan u dhalin sidoo kale inay wasaarada lasoo xiriiraan si xogtii ay ula wadaagaan yani dadka baadiyaha jooga oo kale si xogtii ay ula soo wadaagaan wasaarada yani hadday noqon lahayd heer heer maamul goboleed ama heer federaal marka waxaan kula dardaarmi lahaa haddii koronkorada hadda la filayo markay soo baxdana inay godad u qodaan ay ku aasaan yani oo si aanan mar kale usoo bixin yani marka iyada dhaqdhaqaaqeeda aad u xadidan yahay marka godod inay qodaan cudud laakiin waxaan kula dardaarmarba cududooda inay mideeyaan qof qof aan ula dagaalin ayax ayaa toddobaadyadii dhowaa lagu arkay deegaano ka mida gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyadoo maalmihii u dambeeyeyna lagu arkayey deegaano ku dhowdhow magaalada muqdisho cabdirashiid aadan guure oo loo yaqaano qoorey waxa uu ka mid yahay dadka ku nool deegaanka ceel gaal ee gobolka hiiraan oo isna toddobaadkan lagu arkay ayax fara badan oo raxanraxan u socda ayax fara badan ayaa na gudbay shalay maana daraad meeshaas marka beero badan uu ku habsaday oo beerihii ceelgaal ku yeelay marka waa lala dagaalamo oo waa la kiciyey ayaxaas marka waxa waaye waxyaalo fara badan uu noo geysta ma garantay wuxuu naga soo galay dhankan waqooyiga oo kelilka shanaad iyo dhankaa kaleo gobolka hiiraan iyo galgaduud ay iska qabtaan dhankaas uu naga soo galay dhowr meelood ou mataqaanaa oo saf ballaaran ah oo dhowr meelood oo soo maray soona algaal waa mariyey algaal ilaa buuraha dhanka waqooyigu aadan oo dhan ilaa dhul beereedka meesha ku yiri wuu maray wuxuuna u gudbay dhankan koonfur dhulka markaad soconaysid qofka bini-aadankaa intay cagta dhulka dhigto ma arki kartid haddaa usoo laabta dhanka beeraha beeraha xooga loogu kiciyay xabad nogo tayaa kalax nogo tayaa bir laysku garaaca nogo tayaa caagado la garaaca nogo tayaa adiga kolleyba oon in allaale intii la qaadi kara ayaa mataqaanaa beertiiba weeraan afartan qofood soddon qofood aa la geliya ma garan xasan cali warsamee gorod oo ka mid ah dadka ku nool gobolada dhexe ayaa ka mid ah dadka uu ayaxa dhibaatada u geystay barnaamijka ilayska v o eda ayuuna u warramay aniga beer baan meel ku lahaa magaalada galmansoor cadceedeeda galbeed ah oo u dhow abuur waxaan ku abuurtay digir iyo qare iyo waxa uun raashinahoo kale oo gelley la yidhaahdo ayagii markay soo baxeen oo ay soo istaageen oo laba dhegood iyo wixii un ka badan ilaa saddex dhegood ay yihiin baa ayuxu ku degay koronkoradiina wou dabamartay kurtunkii ugu dambeeyey bay qaadeen duunyadii iyo asagii asagaa daaq badan sababtu waxa weeye hameen iyo maalinba makhluub ilaahay cadadkiisa rabbi uu u xisaaban yahay weeye dhib badan buuna ku hayaa wuu ka fara batay deegaankii wuu buuxiyey xoolihii meesha uu marahayo ama yacnii ku dhalay ama uu ku hagaago qurun ka soo urahayaa geeli ka cararay arigii ka cararay ilaahay idamkii yaa waxaasu ku yimaadeen laakiin khatar badan oo dalkii iyo dadkii aad u saamaysay nacfigii uu diciif geliyey ilaahay soo saaray yaa dhibkaasaa ka dhacay bioda waxaan uga warramaynaa in xaaladdayadu meeshaa bahalkaas yimid dhib uu nagu hayo ilaahay baanan ugu samirsan lahay adduun weynahana waxaan u sheegaynaa bal wixii hadba la danayn karo oo la qaban karo in naloo qabto xirsi muuse isna waa guddoomiyaha guddiga deegaanka galinsoor ee gobolka galguduud waxa uu sheegay in deegaankaasi uusan weli ku arag cid ayaxa kula dagaalamaysa meeshaan timid oo diyaarado wax buufinhayo ayaxa buufinhayo la dirirhayo horta annagu maana arag subaxii saakay aha aniga baadiyahan kalsoor hoos yimaadaan aaday meel ka mid ah muddo aan isleeyahay waa hal saac gaari waa wadana halkaas saac waxaan ku dhex soconna ayax socda oo ishaysta baan dhex socon marka xaaladaas waa dareemi kartaan culayska meesha ka jira oo ummad tiro badanoo xoolodhaqata ay ku nooshahay waxa ka socda ayax cid la diriraysana maana arag ama diyaarada ha ahaato ama cid kaleto si kale wax uga qabanaysa ahaato weli nama soo gaarin aniga barnaamijkaas
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah carruurta da'doodu ay ka yartahay shan iyo tobanka sano ee barakacayaasha qaarkood ay u diraan inay soo shaqeeyaan oo inta badan aan ku soo laaban guryahooda waxaad kaloo maqli doontaan iyadoo dhowaan dalka kenya dib loo furay qaybo ka mida iskuullada dalkaasi qaarna la qorshaynayo in dhowaan la furo sidee arrintaasi uga faa'iidaysanayaan ardayda xeryaha qaxootiga ku nool oo inta badan la sheegay inay dib uga dhaceen muddadii iskuulladaasi ay xirnaayeen dhinacii waxbarashada kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkeenna ka marnayn aynu ku horraynay carruurta da'doodu ka yartahay shan iyo tobanka sano ayaa barakacayaasha qaarkood waxay u diraan shaqooyin kuwaasi oo inta badan aan dib ugu soo laaban hooygooda waxaana jira qoysas ilaayo iminka rajo ka qaba inay mar uun la kulmi doonaan ubadkooda oo dib u soo laabta warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay faadumo yaasiin jaamac caashe cabdulqaadir mukhtaar oo ka mida barakacayaasha ku nool magaalada boosaaso ayaa barnaamijka tubta u sheegtay in muddo lix sano ah ay ka maqan tahay gabar ay dhashay iminkana aysan aqoon meel ay jaan iyo cirib dhigtay anigu waxaa dhalay hadda adduunyada korkeeda sideed baa ii joogto afar wiil iyo afar gabdhood middaa iga maqan hadeertaan waxaa la yirahdaa raxma cabdiqaadir mukhtaar markee marka igu dambeysay toban jir bay ahayd lix sana iga maqantay hadeertaane meelaan ku sheegan waa la'na masaajid hilaal xaafadda la yiraahdo aan degnaa xaafadda guriga noogu tagtay markaa igu wardambeysay guryaha guriga hal boos baa u dhexeeyo ka haddaa degdeganahay boos iyo boos waxaa noo dhexeeya hal boos markaa igu dambeysay ay tegaysay kaa baan degnay waan kasoo guurnay markaa ayada weyne kadib kana waxaa kaasu saddex sanaan degnaa kaana waxaan deganaha afar sano hadda sanadka shanaad ugu socdo intaan weysanaan waa lix sano inta badan dadka barakacayaasha waxay sameeyaan caruurta oo yar bay shaqo u diraan marka gabadhaada ka hor intaan lagaa qaadan shaqo mau dirtay weligeeda ima shaqaynin gabar guri joogtay ahayd gabar iyadaa marka igu rooneyd wax ay shaqa ii aad i banaan adeeg ogu dirsan midna ma aanji jirin waa u joogtay gabadhi waa weyneyle meelaan ka raadinin meelaan ka u gelina ma leh waabas ka sabra waxaan qabtaanba waayey
marka kuugu dambeysay xaggey joogta marka igu dambeysay subax bay ahayd aan weyn doono subax afar saac malaan weyne gabadhii xaafadaan galnay meel kastaan galnay meel kasto xoogaa daruurka waa iska jirtay lacagna ma aanay haysanin baafintan ma aana tegin inaan baanta ilaah ma banaynin soo maha marka macalinka ciyaalka dugsi u dhigaan dhihi jira macalin bal qur-aanka ilaahay bal ii qaba bal gabar baan weysanahayo macalin qur-aanka bal noo aqri bal allahay awoodda badnaa iska tabagale iska aamus waxaan qabtaan garan waa caasho ayaa sheegtay in xilligii gabadheeda ugu dambeysay ay ka codsatay inay reer u shaqayso balse ay u sheegtay in aysan xilligan ku habboonayn inay shaqaale u noqotay reer sababo la xiriira da-deeda oo ahayd toban sano markay shaqada lahayd gabadha waa joogtay waa wadiiday waxaan dhahay shaqa ma ogeli waxa la yidhaahdo ayada waa tirahdee reerna iyo kuma darsanaya xagaybaxna iyo ma aadayso reerka markaaba igu hora dambeysay madhaa hortay may u balansanaya ma garanayo wixii kasii dambeeyana waaba waya xagaabah markaas salabo bilood saddex bilood camal baan inayd gabadhi baa ii joogtay se u joogtay guriga waaba iska waayay ilaha amarkiis hooy reerkan waa reerkee soo balansaday marka iyada gabadheeda ay rabtay inay ku darsato gabadheeda waxay tiraan gabadheeda xagaybax ma uma doono adigu taada waxaa xagaybax hadaad u diiday tayda weligeeda shaqaynin ana u baahanayan shaqana garanaynin waxaa iga diraan hooy waxaan waxaa doonta anaa ku siinayaa shaqa iyo waxaa iska joog gurigaaga shaqadii waa ka celi waayay sida igu tir guriga ii joogta kadib hadday balansanaya magaranaya koley ibnaadan waayo la balansado ciyaal hooyadan ayaa weli xasuusteedu waxa ay u sheegaysaa in gabadheedu ay nooshahay inkastoo aysan aqoon meel ay jaan iyo cirib dhigtay inay nooshahay aan qalbigayga aan qabaa laakiin koley hadda wax dhintay qalbigayga hadda kama arkaaye waxaan qalbigaysa aan u jeclay ilaah wax iga ogeen inay nooshahay aan jecelahay ilaahay iyadoo nool allah ina saatuso haddaan nasiib leeyahay gabadhayda hadda ima aqlayso lamarkayga afar toddobo toban iyo lix labaatan iyo sideed eber toddobo lamarkaas igu soo hagaag meel aan meesha joogo haddaad ima aqlaysid lamaradayna waa kaa saaqooyo waxaa jira ciyaalo la taxriibiyo oo sacuudiga la geeyo oo aan dib loo arag kuwa inay ka mid tahay waa laga yaabaa waa dhici kartaa walaahi wax ciyaal ahoo wax taa qof weynoo qaangaartay baa waa la dhihi la dhihi karaa waa la tahriibtay laakiin qof ciyaal oo toban jir markaan kugu dambeysay waa tahriibta lama dhihi karo marka hadda ilaahay ilaahay amarkiisa ma aqaan inay magaalada dad iska haysto dad iskala jirto waa iska dhici kartaa laakiin se wax tahriibay ma aqaan walaahi laakiin waa dhici kartaa in lala tahriib meelaha kale lala aado laa qof aqligeeda si kala go hadda sii tahriibayso oo tahriib u baxday ilma aha hadda waxa anaga hadda waa dhici waa jirtaa kuwa tahriibo oo dibadaha lala aado oo war ii wayna loo haynin oo iyagan meesha jooga iskaga aamusiin waxa iska ogeen oo waalidiinta dhalana iska raadinayeen oo meel kaga hagaagaya aysan lahayn waa jirtaa
waa gartay dad adiga kula mid oo caruursaa u waaya ma jiraan wallaahi xaafadda hadda kuley aniga hadda qof hebelahi aan dhihi kara ma jirto laakiin dad badan waa waa xaafadda wax wax waayey oo helay waa jirtaa laakiin hadda daris wax ila oo caruur ka maqan tahay ma arkin weli waa dhici kartaa inay kuwa ka mid tahayna waxaan sheegin wallaahi qoysas badan oo ka mida barakacayaasha ku nool magaalada boosaaso ayaan meel ku sheegi karin dhallinyaro da-doodu ay aada u yar tahay kuwaasoo qaarkood ay tahriibeen qaarna waxa ay u dirsadeen shaqo hase ahaatee weli dib uguma soo noqon isla markaasna ma jirto meel ay ku sheegaan wakhtigan xaadirka ah nolol iyo geeri faadme yaasiin jaamac barnaamijka tubta nolosha v o a boosaaso aad bay u mahadsan tahay faadumo yaasiin jaamac haatana dhegaystayaal dhinacii kaalmaha heesa haddii aynu ku nasanno waxaa idinku soo maqan heesta waayaha adduunyada waxaana ku luqeynaya fanaanka cabdinuur jaas
iyo dhibaatiyo alla waya badanaye warqaadaha la qoray iyo warkaysyada adduun dhegaystayaal barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna kenya iyadoo dalka kenya muddo lix bilood ah ay xirnaayeen dugsiyada ayaa dhowaan waxaa dib u bilowday qaybo ka mida iskuullada dib loo furo ardayda ku nool xeryaha qaxootiga ayaa lagu soo warramayaa inaysan ka faa'iidaysan muddada ay iskuullada xirnaayeen dhinaca waxbarashada maadaama adeega internetka uu aad u hooseeyo xeryaha qaxootiga haddaba saamaynta arrintaasi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere lixdii bilood aynu ka soo gudubnay ayaa waxbarashada inta badan dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa jaamacaduhuba ay ahaayeen kuwa xiran marka la eego xeryaha qaxootiga ayaa haatan soo dhoweynaya qorshaha cusube la filayo in waxbarashada si caadiya loo furo hase yeeshee xeryaha dhadhaab iyo nawaaxigeeda ayaan ardaydu haysanin fursado ballaaran oo marka loo ego kuwa kale ee iyagu magaalooyinka ku nool in ay muddadii wax la baranayaanay kaga faa'iidaysanin aaladaha zoomka loo yaqaano iyo waxyaabaha kale elektroniga iyadoo internetkuna uu yahay mid aad u hooseeya wasiirka waxbarashada ee waddanka kenya ayaa ku dhawaaqay gaar ahaana iskuulaadka la furaya ay ku jiraan fasalka afaraad ee dugsiga sare ilaa iyo fasalka afaraad ee dugsiga hoose waxaa kaloo ku jira fasalka sideedaad ilaa iyo fasalka ugu dambeeya dugsiyada sare gaar ahaan qaxootiga oo la filayo imtixaanaadka inay geli doonaan horaanta sanadka soo socda ee labada kun iyo koob iyo labaatanka waalidiinta dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga mid ka mid ah oo magiciisa igu sheegay abshir ayaa waxa uu yidhi waan soo dhowaynaynaa qorshaha cusub waa walwal aanu ka qabno tirada ardayda oo aad u badan marka laysugu keeno fasalada oo aanay haysan agabkii ay kaga hortagi lahayn xanuunka iyadoo walwal badanna laga muujinayo khatarta xanuunka coronaviruska in uu soo kordhi karo meelaha nadaafadu ay hoosayso ama aanay dadku ku baraarugsanayn sida xeryaha qaxootiga kala duruka iyo kala fogaanshaha markaasi duruufaha jira wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in la gaaray xilligii iskuulaadka la furi lahaa tirooyinka ay u soo jeediyeen toddobaadkii aynu ka soo gudubnay khudbaddii madaxweyne uhuru kenyatta uu jeediyey oo uu sheegay in haatan ay bad qabaan goobaha kala duwan ee waxbarashada iyadoo hay-adda caafimaadka iyo weliba hay-adaha dhinaca waxbarashadu ay ka wada hadlayaan qaabka suurtagal ay ku tahay in imtixaanaadka ardaydu ay geli karaan horaanta bisha maaj ama abril sanadka soo socota si markaasi lugooyadii weynayd ee carruurta iskuulaadka ay kala kulmeen xilliga coronaviruska gaar ahaan kuwa qaxootigu ay waa gudbi lahaayeen jaamacadaha ayaa iyana dib loo furay marka la eego fasalada weji ka weji ay markaasi u fadhiisanayaan ardaydu iyadoo kuwo badan oo xeryaha qaxootiga ah ku sugnaa ay haatan dib ugu soo noqonayaan magaalada nairobi iyo magaalooyinka kale ay jaamacaduhu ku yaalaan ma sahlanaa marka la eego waxbarashadu inay caadi ku soo noqoto sida uu goordhow ii sheegay cabdirasaaq tolbawaaye oo ah wariyaha inta badan xeryaha qaxootiga ka soo warrabo marka la eego barnaamijyada covid nnteenka oo aanu toddobaadyadii ugu horreeyey ee covid nteenku uu dalka ka dilaacay aan ka waraysanay waxaanu sheegay in haatan walwalkii uu intii hore ka yaryahay waxaa kaloo wariyaashu ay bilaabeen barnaamijyo kale oo sahana oo ay ku eegayaan dadku inay markaasi u hoggaansameen tusaalooyinkii ugu dambeeyey marka la eego goobaha dadku ay isku aroosaan ayaa haatan xeryaha qaxootiga dib u bilaabanaya walow dadkii weli ay kooban yihiin waxaa kale oo wariyaashu ay sheegayaan inay jiraan marka aasku dhaco dadku ay dhintaan sidii hore ee loo aasi jiray in haatan dib loogu soo noqonayo maadaama dadku ay fahmeen qaabka tirada dadka xadidan ee wax aasaya iyo qaabka markaasi loogu diyaargaroobayo iyadoo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dhinaca qaxootiga ka shaqeeya ee bini'aadanimada iyo caafimaadkuba ay gacan ka siiyaan howlaha aaska iyo taxadarka dheeraadka ee coronaviruska oo laga yaabo wejiga labaad inuu khatartiisa leeyahay aroosyadu ma aha kuwii hore ee fantasyaha laga samayn jiray xeryaha qaxootiga iyo dadka markaasi iyagu ah dadka maxalliga ah ee martigeliyay qaxootiga sida tolbawaaye uu ii sheegay waxaana haatan jira guurku in uu weli xadidan yahay marka leega xeryaha qaxootiga fasalada bilowday haatan ayaa waxaa iyana tirada dadku ay noqon doonaan kuwa xadidan oo aan sidii hore fasalada loo buuxdhaafinin walow aan la dhisin fasallo hor leh oo ardada lagu kala dabcinayo sida uu sheegay macalin mire oo isna ka mida dadka qaxootiga geeya buugaagta iyo agabka kale oo horay barnaamijka rajo wanaagsan uga muujiyey toddobaadyadiina ka soo gudubnay si kastaba ha ahaatee barnaamijka coronavirusku intii uu jiray xagga waxbarashada ku saabsan waxa uu ahaa mid loo isticmaalayay aaladaha dhinaca social distanska ama dadku ay kala durkayaan ee la adeegsanaya zoominka iyo netwarka oo aada uga hooseeya xeryaha qaxootiga marka loo eego magaalooyinka hase yeeshee rajadan ayaa dad fara badani soo dhoweynayaan barnaamijka tubta nolosha yaasiin ciise wardheere v o a nairobi mahadsaned yaasiin ciise wardheere haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabdiqaadir maxamed samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka qaramada yurub ee uefa nations league ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo sidoo kalena la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada afrika ee lagu qabanayo sanadka soo socda dalka cameroon haddii aan ku horeyno koobka qaramada yurub ee uefa nations leaguena kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka netherland iyo bosnia herzegovina kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka netherland waxa ay kaga badiyeen xulka bosnia saddex gool iyo gool italy oo gurigeeda joogtana waxa ay laba iyo eber uga badiyeen xulka poland ciyaartii la xiiseynayay ee xalay dhex martay xulalka beljam iyo englandna waxa ay guusha laba gool iyo waxba ku raacday xulka beljamka xulka ingiriiska ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa gebi ahaanbaa ka haray tartanka koobka qaramada yurub ee uefa nations league kadib guuldaradii labiii ebarka ahayd ee ay kala kulmeen xulka beljamka tababare ee soodgeed iyo wiilashiisa ayay ku adkaatay in saddexda dhibcood ay ka qaataan xulka biljamka oo ku jira mid ka mida waayihii ciyaareed ee ugu wanaagsanaa ee xulkaasi soo mara denmark waxa ay labiyo hal oga badiyeen xulka iceland australiana waxa ay sidoo kale labiyo hal oga badiyeen xulka kale ee north ireland slovenia iyo scotland oo wada ciyaarena xulka slovenia ayaa hal iyo eber ku badiyey jak republicna waxa ay hal iyo eber oga badiyeen xulka israa'iil turkiya iyo rushiya oo wada ciyaarena saddex gool iyo laba waxa ay guusha ku raacday xulka turkiga hungary waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen xulka serbiya bulgaria iyo finland oo wada ciyaarena waxaa laba gool iyo gool ku badiyey xulka finland xulka walisna waxa ay hal iyo eber oga badiyeen xulka ireland georgia oo gurigeeda joogtana waxaa laba iyo hal ku garaacay xulka armeniya moldova waxaa laba iyo eber oga badiyey xulka griga sloveniana waxa ay laba iyo hal oga badiyeen xulka kosovo albeniya iyo kajikistan oo wada ciyaarena saddex iyo hal waxaa ku badiyey xulka albeniya belruusna waxa ay laba iyo eber oga badiyeen xulka litwaniya dhinaca iyo qaaradda afrikana kulamo ka tirsan isreebreebka loogu soo baxayo koobka qaramada afrika ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalka cameroun ayaa la ciyaaray kulamadii xalay la ciyaarana waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeya xulalka jaad iyo geni kulankan oo ahaa mid adag ayaa labada xul isla dhaaf waayeen barbara hal iyo hal ah burundi waxa ay saddex iyo hal oga badiyeen xulka mauritania camoros waxa ay labiyo hal oga badiyeen kenya geni bisawna waxaa hal iyo eber uga badiyey xulka senegal oo garoonkooda ay ku soo dhoweeyeen equatorial geni iyo libiya oo wada ciyaarena waxaa hal iyo eber ku badiyey xulka equatorial geni kulamo kale oo ka tirsan isla isreebreebka koobka qaramada afrika ayaa caawana la cayaaraya iyadoo kulamada dhacayana ay ka mid yihiin kan isaga hor imaanayaan xulalka malawi iyo burkina faso sood suudan iyo uganda halka gambiya ay la ciyaari doonaan xulka gabon mozambique iyo cameroon ayaana wada ciyaari doona zimbabwe iyo algeria ayaa ballansan halka botswana ay soo dhoweyn doonaan xulka kale ee zambiya kulanka ugu dambeeya ee isreebreebka koobka qaramada afrika ayaa caawa waxa uu dhex marayaa xulalka swatini iyo kongo wararkeennii cayaarahana waa nageynta
mahadsaned cabdiqaadir samakaab haatana dhegaystayaal innagoo kusii siqayna gabagabadii barnaamijkeenna waxaan dib u jaleecinaa dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan codadka fanaaniinta zeynab xige iyo cabdinaasir ciirsi
bulshadaynu kulanaa fikaro kadaayo gabalaadinaata intiigayga geliye cashadaynu kulanaa fikaro kadaayo gabalaadinaata intiigayga geliye sida calanka kenya cadaankii ogulugay xidhifka isa saara sida calanka kenya cadaankii ogulugay xidhifka isa saara wale canab laamodiye cimriyo wadmooye wale canab laamodiye cimriyo wadmooye dumarkale macaashaku wale canab laamodiye cimriyo wadmooye wale canab laamodiye
barnaamijka tubta iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo
sida coodankii bari ama ciidii jaraare uba ku yaaliyo cagaarkii danoode sida coodankii bari ama ciidii jaraare uba ku yaaliyo cagaarkii danoode Lagagooy min harada, arfigiisa le